subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa khamiis bisha nofembarna waa shan iyo toban sannadku waa labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efamiyada afrika lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi iyo anigoo ah sahra cabdi
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay xidhiidhka cusub ee soomaaliya iyo dowladaha deriska waxyaabahan ka wahadalna waxay ahayd sidii labada dal ay ugu kala faa'iidaysan lahaayeen maxaan ku idhaahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale hadday noqoto arrimahaasasna naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeey bacdama aan nahay dowlado deris ah qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mida danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abuukar baalle oo ka hadlay go'aanka qaramada midoobey ee cunaqabateenka kaga qaaday dalka eritrea baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey miisaaniyaddii sannadkan labakuniyosideeditobanka oo wasaaradda maaliyaddu ay ku celisay mar kalena horgeysay baarlamaanka soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida qaadi heer federaal ah ayaa sheegay inuu ku dhawaaqi doono khamiista maanta agoor dambe in haddii aqalka cad ee dalka maraykanka ay muhiim u tahay inay u ogolaadaan inuu si kumeel gaara kusii wadan karo shaqadiisa wariyaha ka tirsan warbaahinta c nnka gudaha dalkan maraykanka ah aqalka madaxtooyada oo dib uu ugu soo laaban karo howlihiisa qaadigan oo lagu magacaabo timothy kelly ayaa waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in uu rabo in go'aanka qaybtiisa ugu muhiimsan maanta goor dambe uu soo saaro waxaase sidoo kaleeto uu sheegay qareen warbaahinta c n n u hadlay oo la yidhaahdo ted brotros in kelly ay jirto habab badan oo aqalka cad uu kula dhaqmay in uu xanibaad ku sameeyo wariye acosta oo ka mid ah wariyaasha uga soo warramaya c n n
kooxaha badbaadada ee ku sugan gobolka california ee dalka maraykanka halkaasoo dab ka holcayo ayaa arbacadii shalay baadigoob u galay hadhaaga meydad dad dheeraada oo ku dhintay dabkaas xooga badan oo si xun u waxyeelay dhinaca galbeed ee gobolkaasi dhimashada ayaa hadda ah konton qof iyada oo la filayo inay sii korodho kooxaha gurmadka oo adeegsanaya eyda meydadka urisa iyo hanaan lagu baadho d n eda amaba hidasidaha ayaa culayska saaray magaalada waqooyiga gobolkaasi ku taallay paradise halkaas oo ay toddobiyo labaatan kun oo bulshada magaaladaas ahay si xun uu u burburiyey dabkan oo lagu tiriyo inuu yahay kii ugu xumaa taariikhda gobolkaas dabkan ayaa baabi'iyey tiro ka badan toddoba kun oo guri iyadoo shan iyo soddon boqolkiiba keliya dabkaasi la bakhtiyey subax wanagsan markale dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hadlay iskaashiga gobolka ee u dhexeeya dalalka soomaaliya etoobiya iyo eritrea iskaashigaasi oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid sare u qaadaya dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinaca siyaasadda ee gobolka waxaa kaluu sheegay in arrintaasi ay hoos u dhigayso faragelintii ay dowladda etoobiya muddo aad u dheer ku haysay soomaaliya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynoo haysaa wariyaheenna zahra cabdiaxmed hadalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu jeediyey wuxuu ku bilaabay inay jirtay faragelin lagu hayay soomaaliya muddo aad u dheer taasi oo uu sheegay in ay la degtay hanaanka siyaasadeed iyo xasiloonida dalka laakiinse dowladda cusub ee dalka etoobiya ay iskala hadleen sidii wax ka bedel loogu samayn lahaa siyaasadihii guracnaa ee horey usoo jiray waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in etoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ay soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo deris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee labada dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyey toddoba bilood ka hor in etoobiya dooratay prime minister cusub bramisterkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska africa isbedel weyn ku dhaco hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walbaba aan uga faa'iideysanayno inay dan noogu jirto in soomaaliya fargelinta laga dhaafo dowladaha dariskana aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi bramisterkan cusubna runtii aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay ugu kala faa'iideysan lahaayeen maxaan ku rahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale hadday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeeya bacdama aan nahay dowlado daris ah runtiina aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey iskaashiga u dhexeeya wadamada soomaaliya etoobiya iyo eritreya ayaa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inay salka ku hayso kadib markii ay yeesheen kulamo saddexda hogaamiye ee dalalkaasi taasoo ujeedkeedu u ahaa in lagu horumariyo dhinacyada iskaashiga ganacsiga iyo bulshada iyo sidoo kale horumarka gobolka waxa uuna sheegay in ay rabaan inay kaga sii gudbaan gobolka intiisa kale tan waxay dhashay in geeska africa runtii aan xoojino iskaashiga geeska africa oo dowladda eritrea ay qeyb ka tahay hadda taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dal noogu jirto bacdama dadkeena dhaqaaliyahanada ah dadkeena ganacsatada ah ay runtii aada iyo aad uga horeeyaan dadyooga kaleo dariska nala ah iyo iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama rijinka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena siday u fircoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iideysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah weliba aan danaynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa south suudaan ilaa suudaan ilaa uganda aan gaarsiino maxaa yeele waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa south africa iyo west africa madaxweyne farmaajo waxa uu soo hadal qaaday shirarkii ka dhacay asmara iyo baxardaar iyada oo sidoo kaleetana kan saddexaad uu sheegay in loogu madlan yahay magaalada muqdisho wuxuu soo hadal qaaday madaxweyne farmaajo arrin si weyn loo hadalhayay kaasi oo ah ka qaybgal la'aanta iskaashiga gobolka ee dowladda jabuuti ee shirarka halkaasi ka socdo wuxuuna sheegay inay jirto wadamo ay rabaan inay ku soo kordhiyaan iskaashigan iyo kulamada hogaamiyaasha saddexdan wadan isagoo ka dhawaajiyey dalka jabuuti shirkii ugu horreeyey oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd casmara eritrea kii labaadna wuxuu ahaa usbuucii lasoo dhaafay ee baxardaar iyo gondor aan ku qabsanay kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa muqdisho hadduu ilaah yiraahdo waxaan isku dayaynaa inaan ballaarino dadka kasoo qaybgalaya oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha walaalaheena ah sida jabuuti inaan ku casilno iyo kuwa kale oo runtii mustaqbalka kasoo qaybgeli doona iskaashigan dhaqaale ee geeska africa oo aan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faaiideysan doonno weliba soomaalidu ay weliba soomaalidu ay si dheeraada uga faaiideysan doonto insha allah iskaashiga dhaqaale ee dowladahan saddexda ee soomaaliya ay ka mid tahay ee soomaaliya ethoobiya iyo eritrea ayaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo dowladdiisaba dhowr jeer waxaa ka soo sharqamay maadaama aysan haysanin marin biyood dekedeed dalka ethoobiya ay quudareynayaan inay u helaan deked dadka tirada badan ee ku dhow boqolka milyan ee waddankaasi taasi oo hadalhayn fara badan abuurtay islamarkaasina loo arkay dadka qaarkood in khayraadka dhaqaale ee soomaaliya ee dhinaca dekedaha ee ethoobiya si kale u doonayso laakiinse muddo dheer oo soomaaliya qudheeda faragelin ay kala kulmaysa etoobiya ayaa dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay u aragtaa iskaashigan heerka gobol ah mid muujinaya masiirkii dowladnimo ee soomaaliya islamarkaasina horumarka gobolka dhinaca kaleeta ay soomaaliya qayb ka tahay iyadoo eritreyana ay leedahay dano ku qotomo in la isticmaalo dekadaheeda cunaqabateyntii laga qaaday shalay un oo ay rabtay in saaxada caalamka ay ka qaado si ay markaasi ugu soo noqoto wejiga adduunka iyo iyadoo sidoo kaleeto soo afjaraysa tani xurguftii dhulka ku salaysneed ee labada wadan ee etoobiya iyo eritreya muddo aada u dheer u dhexaysay aad iyo aad baumaasantahay zaare cabdi axmed oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ka hadlaysay hadaluu madaxweynaha soomaaliya habeenkii xalay ka sheegay iskaashiga u dhexeeya dalalka gobolka geeska afrika isla arrimaha isbeddelka gobolka geeska afrika ayaan ku guda jirnaaye qaramada midoobay ayaa shalay cunaqabateyntii saarneyd ka qaaday dalka eritreya oo sanadkii labadii kun iyo sagaalkii go-doon ku jirtay tallaabadaasi ayaa waxaa soo dhoweeyey dalalka ay soomaaliya ka mid tahay hase ahaatee sheegayna in iyaduna ay mudnayd in sida eritrea cunaqabateynta laga qaado soomaaliya arintaasi waxaa ka hadlay danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan abuukar baale oo u waramay wariyahayaga maxamed colaad xasan waktigii sagaashan iyo labadii lama joogo maanta waa waxaan qabnaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah marka waxaa loo baahan yahay mandate-ka oo arrimaha sanctionka inuu ku basi garaysnaado ama uu ku qotomo realityga maanta dhulka ka jirto at the same time waxaan ka codsanay in waxa loo yaqaan africa qaar benchmarks oo ah waxa dowladda soomaaliya laga rabo si ay oga baxdo in naloo xaqiijiyo naloo cadeeyo taasna iyadana waxaan rajaynaynaa in security councilka ay mandate-ka wax ka bedelaan ay waxna kusoo daraan waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkasiga sanadka soo socdo inaan anagana aan ka bixi doonna rajaynayna insha allah wa gartay wadahadalkeenii qaramada midoobey maanta aan ka hadlaynay iyo maalmahan oo dhan dadaalkii aan wadnay oo ku raysgaraysnaa cunaqabateynta inay dhib ku tahayba dowladda soomaaliya inay ciidan dhiso sidaa la socotid waxaa reporting iyo meel loo soo sheegayo iyo process dheer oo aan jirin dowladaha qaarna waxaa moodaa in inayna rabin processka dhilka bada inay galaan marka waxaan u sheegnay qaramada midoobey guddiga amniga in focuska uu noqdo sida markii horeba intentionka ahaa in qolooyinka argagixisada sida al-shabaab iyo isas ay noqdaan kuwa cunaqabateynta lagu soo rabo oo focuska ayna noqonin dowladda soomaaliya wa waa gartay waxyaabaha warbixinta qaramada midoobey ku jiray dabcan waxay kaga hadlayeen al-shabaab sida dhaqaalaha u urursato dhuxusha la dhoofiyo iyo waxyaabo kaloo badan oo dhinaca amniga la xiriira marka laga soo tago dhaliisha dowladda loo jeediyey ama maamul xubada ama musuq maasuqa arrimaha iyagu wax aad ku diideen oo oo la been abuuray xogta dowladda hayso kasoo horjeeda ma jiraan ha waxaa ka mid ah arrimahan dhuxushoo kaleeto hadda ayagana waa og yihiin annagana waa kala shaqaynay oo documenty fara badan aan isweydaarsanay waa la ogyahay cidda ku jirto dhuxushan iyo waxa ay samaynayso marka waxayna ahayd waana qirayaan in lacag fara badan ay kasoo gasho shabaab waana la yaqaanaa meelaha la geeyo dhuxusha iyo marka waxaan rajaynaynay in focuska uu noqdo sidii shabaab looga looga xayiri lahaa lacagahan kasoo gala dhuxusha oo dhuxusha dhibaatada kale intay u keenaysa environmentga iyo roob la-aanta iyo abaarahan soo noqnoqonayo waxaa keenaysa dhuxushan la gubaayo oo dhibaatada nagu hayso warbixinta waxyaabaha idinku dhaliishay waxaa ka mid ahaa in saraakiil ciidamo la bedelay oo loo bedelay qaladaad ay galeen ama masuq maasuq lagu soo eedeeyo dowladda baaritaana ay samaysay ay lagu helay dabadeedna dib loo soo magacaabayo qeybo kale loo dhiibay arrintaa ma jirtaa arrintaas waa arrin aan aan markaan la tashanay dowladda waxba kama jiraan ah oo ay soo sameeyeen waxaan waxaan rasaynaa inay raad lahayn waana waana kala hadalnay qolooyinka qaramada midoobay waana ina dib loogu noqdaan rajaynaynaa arrimahaas oo dhibaato u keenan waana ka hadlay maanta in qolooyinkan committeegan oo sanctionka inayna waxaana evidence haynin dad ay ku dhaleeceeyaan ama dad shacab ah ama dad ganacsato ah ama dad dowladda u shaqeeyo ama hay-adaha dowladda inay ku dhaleeceeyaan ayagoo aan haynin wax oo evidence ah oo ay soo bandhigaan waxaan rajaynaynaa taas messagekeena maanta very clear u ahaa waxaan rajaynaynaa in wix hadda ka dambeeyo ayna mar dambe soo qori doonin wax aanan loo haynin maxaa la yidhaahdaa
cunaqabateynta laga qaaday eritrea dabcan soomaaliya inkastoo lagu sii ziyaadiyey lasii kordhiyey waxay saameyneysaa wadamo badan oo gobolka ah etoobiya saameyneysaa oo hadda heshiis la gashay waxay saameyneysaa jabuuti marka jabuuti markaan kasoo qaadano berigii cunaqabateynta in laga qaado dowladda soomaaliya madaxweynaha farmaajo markii uu asmare tagay isagaa codsaday in eritrea cunaqabateynta laga qaado etoobiyana sidoo kale codsatay laakiin waxaad moodeen arrintaasi jabuuti ay si kale u aragtay waad ku celiseen oo waad soo dhoweyseen cunaqabateyntii laga qaaday eritrea arrintaasee u saameyneysaa xiriirka jabuuti soomaaliya iyo dalalka gobolka maya jabuuti iyo soomaaliya waa laba wadan walaala waana laba wadan oo regionka ku wada yaallo xiriir fiicanana naga dhexeeyo waana og yihiin changigan socdo isbedelkan ka socdo gobolka safiirkoodana maanta meesha wuu ka qiray inuu isbedelkan yahay isbedel safiirka jabuuti meesha oo ka sheegay inay tahay isbedel runtii aada u fiican inay soo dhaweynayaan laakiin saasay tahay jabuuti iyo annaga iyo dowladaha gobolka iyo qaramada midoobe kulli waxaan isku raacsannahay in jabuuti iyo eritrean arrimaha dhex yaallo si walaaltinimo ah oo lagu soo gabagabeeyo laguna dhameeyo laguna heshiisiiyo ay si part uga noqdaan gobolka oo dhan ou noqdo gobol wada heshiis ah waxaan rabaa inaan ku daro madaxweyne maxamed farmaajo inuu xoog iska saaray sidii arrintan jabuuti ayna oga harin heshiisyadan ka socda gobolka taasaa keentay markii xasmara tegay in loo diro wasiirada arrimaha dibadda ethoopia iyo kan jabuuti kan soomaaliya iyo midka eritrea inay u tagaan jabuuti madaxweyneheen uu ku sameeyey safar ku tegay jabuuti si uu madaxweyne ismaaciil cumar geelle oga dhaadhiciyo wanaag ku jiro uuna kala shaqayn doono sidii arrimaha laysku haysto oo ayaga eritrea ka dhexayso si walaaltinimo ah oo nabadgelya lagu dhameeyo kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda soomaaliya ee u jooga qaramada midoobey abuukar daahir cusmaan abuukar baalle oo u warramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa washington
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shalay ansixiyey miisaaniyadda sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka oo wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ay dib ugu celisay baarlamaanka maadaama ay wasaaraddu kordhisay xaddiga miisaaniyadda kadib cod loo qaaday ayaa xubnaha golaha shacabku ay si aqlabiyada ku hansixiyeen warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa muqdisho ka soo diray waryaheenna xasan kaafi qoyste
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey ku noqoshada miisaaniyadda dowladda labada kun iyo sideed iyo tobanka ku noqoshada miisaaniyadda labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa si wada jira u soo diyaariyey wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya iyo guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha shacabka xogayaha guddiga maaliyadda ee baarlamanka soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa ugu horreyn ka warbixiyey muddada ay howshan ku soo diyaariyeen isagoo dhinaca kalena cudurdaar ka bixiyey haddii qaladaad yaryar lagu arko qaabka ay wax u soo diyaariyeen waxaan cudurdaar ka bixinaynaa haddii aad ku aragtaan taybikaliroris ama erayo yaroo qaldan sida uu saaxiibka ee xildhibaan maxamed sheegay muddada aan haysanay aad ayay u koobneed muddo afartan iyo sideed saacadooda ayaan isku daynay inaan kusoo qabanno howshan oo loogu talagalay muddo bila ah in lagu soo qabto marka waa ka cudur daaranaynaa si hordhaca haddii aad ku aragtaan meelaha qaar oo erayadoodu aynan ama ayn isku tootoosnayn intaas kadib guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorshe qorsheynta iyo la xisaabtanka heeraha dowladda isaga oo tix raacaya qodobka labaad lixdan iyo sagaalaad ee xeeroosaadka golaha shacabka iyo sharciga maamulka maaliyadda qaranka lambarkiisu yahay namber labo ee soo baxa kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii sida ku cad warqadda tixraaceedu yahay xaga laba eber lix slash hal hal slash laba eber hal sideed kana timid guddoonka golaha shacabka waxaa si rasmi ah loogu soo wareejiyey loogu soo gudbiyey guddiga ku noqoshada miisaaniyadda laba kun sideed iyo tobanka ee golaha la horkeenay kalfadhigiisii afaraad kulankiisii labaatan iyo afaraad ee ku saabsanaa akhrinta koowaad ee ku noqoshada miisaaniyadda laba kun sideed iyo tobanka kuna taariikh haysnaa labaiyo tobankii bisha koo iyo tobanaad labada kun sideed iyo tobanka natiijada dib u egista miisaaniyadda ee guddiga guddigu isaga oo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan howlaha maaliyadda waxa uu si dhammaystiran u sameeyey dib u eegis kuna sameeyey falanqayn ku noqoshada qoondada miisaaniyadda laba kun sideed iyo tobanka intaas kadib waxaa la gudagalay in cod loo qaado qorshaha miisaaniyadda dowladda ee labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaana oggolaaday in miisaaniyadda la meel mariyo boqol saddex iyo konton xildhibaan waxaana diiday laba xildhibaan halka saddex kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka cabdiweli ibraahim muudey maxadsantihiin mudane ali marwooyin waajibaadkii aad gudataan go-aankiini ayaan idiin sheegayna insha alla idinkoo mahadsan si fiican loo dhegeysto waxaad diiday go-aanka qaraarka soo jeedinta guddiga maaliyadda waxaa diiday laba xubnood waxaa ka aamustay saddex xubnood waxaa ogolaatay boqol konton iyo saddex sidaas ay sax ku tahay waana mahadsantihiin ugu dambayntii wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa mudanayaasha baarlamanka uga mahad celiyey miisaaniyadda dowladda ay ansixiyeen runtii waxaanuun usoo saro kacay inaan idin mahad celiyo aada idinku mahad celiyo mudane guddoomiye shaqo aada iyo aada iyo aada u badan ayaayaa guddigu soo qabatay oo afar iyo sideed iyo afartan saacadood aanay u kala kicin runtii waxaan leeyahay waxa weeyaan waxay tusaysaa wada shaqayn iyo dowladnimo iyo kala dambayn iyo isdhexgelin bay tusaysaa inkasta oo hadallada qaar ku jiray muxuu ahaa sharaxaadda aan meesha ku qorayn xanafi ku jirtay haddana waa iska dhaafayaa wixii kale waxyaalahan sharcigaan raacsanayn baa lasoo qorayo waxaas ayada imika waan iska dhaafayaa de waa mar kale aan ka wada hadli doonaa taasi waa taa weye talabaad waxaan idinka mahad celinayaa inaan naga aqbasheen inaan muddo yaroo kooban idinku keenno arrinta yar ee loo baahnaa ee ciidamada inaan wakhti kooban idinku keenno waxaan runtii filayaa waxa weeye iyadoo la tixgelinayo waddankeenina halkuu marayo aniga waxa iga dhaadhacsani waxa weeye in sharciga la raaco wakhtiga loo baahan yahayna laydin siiyo laakiin adduunka ilaahay exceptions baa jira meel walba waxbaa jira emergency baa jira wax soo kordhay baa jira dhaqaalihiinnu aad buu u yaryahay laakiin haddii waxay noo soo kordhaan inaan in yar dabadeed idiin keeni karood iga aqbashaan aad baad ugu mahadsantihiin hadal dheer looma baahna salaamu calaykum aad baad u mahadsantihiin waa idin mahadnaqaya korarka miisaaniyadda dowladda ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka ayaa la sheegay in inteeda ugu badan lagu biirin doono qorshaha kor u qaadista mushaaraadka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal intiinii la socotay waxaa aan aan iraahday magaalada beled xaawe gobolka gadow waxaa maalintii afraad ku xiran suldaan khaliif xaaji xasan oo ka mida salaadiinta dhaqanka ee degmadaasi kuwa ugu caansan salaadiinta dhaqanka ee degmadaasi ayaa kulan ay isugu yimaadeen ku cambaareeya xarigga nabadoonkan nabadoon xaaji yarow maxamuud cali ayaa haddaba v o e da u sheegay in ay la xiriireen maamulka degmada si ay markaas u weydiiyaan xarigga suldaankan loo geystay khadka telefoonka ayaana xaaji yarow maxamuud cali uu igu waramay kulanka aan ka yeelanay markii bishii hore oo oktoobar shir aan lahayn heshiisiine aan isugu nimid oo shirkii aan noo soo gabagaboobahayo raggii ergadaha rag ka mid e iyo rag kaloo dhalinyaro e yaa la xira markii la xiray raggaas waan u gurmanay waan ka wada hadalnay waxay yidhahdeen raggan kiis baan ku haysanaa waa baaraynaa wixii baarista ka dacdi soo baxaan isla ogaanaynaa buu yahay suldaanka iyo rag ufortaa meesha tegay suldaankii markuu stationka tegay oo iyagii u tegay wilo dhalinyarahoo meesha joogay baa suldaankii nabar gaarsiiyey waa garta nabarkii kolkuu gaarsiiyey wuu soo soo noqday kolkuu soo noqdayna wuxuu yidhi anigu waxaan aadahayaa arrin niman kenya reer kenya iyo soomaaliya oo khilaaf ka dhex jiray oo rag iska laayay xaalkooda aan aadahayaa buu yidhi raggii buu aaday waa naga tegey dhamasuu tegey raggii dhexdhexadintiisiibuu ku jira waa garta markuu ka raggii dhexdhexadintiisii dhammeeyey oo soo noqday oo soo yimidna suldaankii baa la xira marka yaa xiray waxaa xidhay maamulka degmada xidhay maamulka degmada badaxaaw ma kala hadasheen oo maadaama idinkoo nabadoonno aad isu imaadeen ood arrintaas walaac ka muujiseen ayaga lafturkooda ma la xiriirteen ka hor inta aad isu imaan walaalay waa la xiriirnay waa la xiriirnay laakiin wax hadal hoo nooga baxay ma jiro maxaan ku haysanaa ayay dheheen ayagu say leeyihiin waxay ku haysanaabya ninkaan amarlaanbu kolka horena magaalada nooga tegeen soo waxbana weydiinin ka danba kolkuu naga tegayna al-shabaab buula soo shiray yidhahdeen saas saas wax u eg bay yidhaahdeen waa gartay marka in nabadoon la xiro oo xaaladda heerkaasi ay istaagto caqabad intee la eg ayay ku tahay odayaasha dhaqanka iyo duubabkii kulamadii aad laheedeen iyo dib u heshiisiinta aad ii sheegtay in beelaha deegaanka aad ka wadeen ka nin suldaana weeyo nin gobolka laga yaqaano weeyo nin deriska laga yaqaano weeyo haddii aan iska warsannay aad bay nooma foolxumaata xarigiisa aad bay nooma foolxumaata
kaasi waxa uu ahaa nabadoon xaaji yarow maxamuud cali oo khadka telefoonka ee beled xaawo iigu warramaya goordhow haatana dhinacii heesaha heesuu qaada fanaanka iidle yare
ero soo noqon lahayno ina wada sugaaye safar baa la tegayaa iyo socodka dheero soo noqon lahayno ina wada sugaaye suri waxaa la marayaa siidiyo dhamayno sulmi iyo haraad badan suri waxaa la marayaa siidiyo dhamayno sudigacan ceerka sanka kuudalayso sulmi iyo haraad badan saa waxaa ka darantaa halab ciida sayniyo saylaha libaaxo abees baas sumayo ka darantaa harab miciida sayniyo saylaalibaaxiyo abesbas sumayo ninkasee afweeliyo aanu wadani sahay badan kama samadka baxaye sidee loo jidmanayaa ninkasee afweeliyo aanu wadani sahay badan amadka baxaye sidee loo jidmanayaa sukiriyo xidaalka soryeeya malaho saaxiibka rumaado isaacida ma joogo haysabadka yaallo dusi hoyadka malaho sokeeyo xidaalka soryeeya malaho saaxiibka rumaado isaacida ma joogo heesabadka yaallo dusi hoyadka malaho sahaydeedu meesha subag iyo saliid maaha sokor iyo bariis maaha canii sibraakiyo hilibkoo la solay maaha sahaydeedu meesha subag iyo saliid maaha sokor iyo bariis maaha canii sibraakiyo hilibkoo la solay maaha soorta dunida taaloo dhan sahaydeedu taamaaha waa soqorla waa shaqalla soco oo ha soo noqon soorta dunida taaloo dhan sahaydeedutaamaha waa soqorla waa shaqalla soco oo ha soo noqon
codkaasi iidlayara iyo heeska safar oo dabcan in badan oo naga mida aan dib ugu xasuusan karno shirkii carta iyo eebaha u raxmaday cabdiqaadir sanka ayaan intaas ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo bashiir abiikar cabdulaahi waxa uu lahaa soo saarista barnaamijkeenna maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah saare cabdi axmedana waa idinla socodsiinayna intaanu mar kale kulmi doonan ah nabadgelyo sahaydeedu meesha subag iyo saliid maaha sokor iyo bariis maaha canii sibraakiyo hilibkoo la solay maaha sahaydeedu meesha subag iyo saliid maaha sokor iyo bariis maaha canii sibraakiyo hilibkoo la solay maaha